galab cano wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington d c waa galabnimo arbacaa taariikhduna ay tahay labaiyo labaatanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo saddexiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com haataana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa ka mida kulan ay maanta lahaayeen golaha guurtida somalilan oo ku dhammaaday buuq waxaa kaloon idiin haynaa warbixinno iyo weliba waraysiya ku saabsan shirka soomaalida ee u k
in soomaaliya laga caawino waxyaabo badan sidaba kaysiga cimilada abaaraha soo noqnoqday in soomaaliya laga caawiyo yani waxyaabaha aad soomaaliya dowladdeeda ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid a in soomaaliya laga qaado oranqabataynta waxaadna ogtahay in dowladda ingiriisku ay tahay dowlad ka mid ah golaha security councilka
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah qaar ka mid a maxaabiistii ay kooxda xamaasa ku qabsadeen weerarkii ay israa'iil ku qaadeen bishii hore ayaa la filayaa in khamiista la sii daayo kadib heshiis ay dowladda qatar shaacisay oo sida oo kale uu ku jiro in ciidamada israa'iil ay iyaguna hakiyaan weerarada ay halkaasi ku wadaan gaar ahaan qasa qatar ayaa sheegtay in xamaas ay sii dayn doonto konton qof oo isugu jira haween iyo carruur iyadoo israa'iilna ay sii dayn doonto haween iyo carruur ugu xidhan xabsiyadaasi heshiiska ayaa la shaaciyey wakhti hore oo maanta ah islamarkaana waxaa uu imanayaa kadib muddo toddobaadyo ah oo ay socdeen wadaxaajoodyo ay garhwadeen ka ahaayeen dowladaha qatar maraykanka iyo weliba masar sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda maraykanku sarkaalkaasi ayaa sidoo kale xusay in maxaabiista ay xamaasa sii deynayso la filayo inay ku jiraan dhowr qof oo haysta amaba u dhashay dhalashada ama u dhashay waddanka maraykanka ah ukrain ayaa maanta sheegtay in ruushku uu u soo diray amaba uu ku soo ganay afar iyo toban diyaaradaha droniska loo yaqaana iyo weliba gantaala nooca kruuska ah iyadoo weerarkaasina uu qayb ka yahay weeraro door ah oo muddooyinkii dambe ay halkaasi ku wadeen ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in hanaankooda difaacu uu soo riday dhammaanba diyaaradahaasi droniska ah kuwaasoo ku soo beegnaa bartamaha koonfurta iyo weliba galbeedka dalkaasi ukrain ma jiro war faahfaahsan oo tilmaamaya khasaare culus inuu halkaasi ka dhacay amaba ay jiraan dad ku dhintay militariga ukrain ayaa sida oo kale sheegay in gantaalka uu ruushku farsameeyey ee eges labayo labaatan uu ku soo dhacay gobolka sofrisia isagoo aan gaadhin halkii loogu talagalay amaba uu beegsanayay ugu dambayntiina warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa xustay in shiinuhu uu yaraynayo tirada masaajidada ee ku yaala meelaha ay ku badan yihiin dadka muslimiinta dadka arrimahan falanqeeya iyo weliba kuwa u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay inay adkeeyaan ku dhaqanka iyo weliba joogitaanka diinta ama joogitaanka muslimiinta ee halkaasi xilli dowladdu ay xoojinayso xakamaynta diimaha dadka aaminsan ee ay tiradoodu yar tahay warbixin ay maanta baahisay hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch ayaa ay ku sheegtay in xukuumadda shiinuhu ay nidaam ahaan u burburisay u beddeshay amaba ay u xidhaysay masaajiddo ku yaalla guud ahaanba shiinaha taas oo la xidhiidhay ololaha ka dhanka masaajidada ee sannadihii dhowaa la waday waxyaabihii u dambeeyey ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah in mas-uuliyiinta maxalliga ahi ay meesha ka qaadeen astaamihii diiniga ahaa uu ka mid yahay minaaradihii masaajidadu dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a mar kale ayaa dhammaantiin bayd leeyahay galabocana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba dalka ingiriiska ayaa waxaa ka socda shir ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska riishi sunaak kuwaas oo shirkooda ka soo saaray warmurtiyeeda ka kooban afar qodob qodobada ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ah arrimaha nabadgelyada dowlad wanaagga iyo weliba la qabsiga cimilada isbeddelaysa ee dunida dowladda ingiriiska ayaa sida oo kale taageero maaliyadeed u ballan qaaday soomaaliya warbixinihii shirkaasi ka soo baxay iyo weliba waxaa la filan karo ayaa jamaal axmed cismaana ka waraystay maxamed nuur qalimow oo ah falanqeeyo degan dalkaasi ingiriiska run ahaantii dowladda ingiriiska iyo soomaaliya waa laba dowladood oo xiriir badan ka dhexeeyo ee cismaadan waxay ka timid dhinaca ingiriiska si weyn oo sharaf leh way soo dhoweeyeen waxaad moodaa in shirar aada marat seriousa isla galeen iyo heshiisya badan oo yani aad moodeen wax badan ay soomaaliya u taraysa iyadoo aad og tahay in dowladda u k ay tahay ben holderka united nationka ee soomaaliya marka waxyaabaha ay ay ku heshiyaan communicayga ku jira ama ay ka wada hadleen si gaar gaara iyo si guudba ama iyadoo ay kulmeen prime ministerka iyo madaxweyneheenaba kabacdina ay wasiiro iyo maaragtay dhinac walba yani sharigu docda ka socday oo sida dhaqaalaha iyo waxyaaba badan oo saasa laakiin waxaad moodaa in heshiiska iyo inta ay isku afkarteen ay ugu muhiimsan yihiin in soomaaliya laga caawino waxyaaba badan sida wakaysiga cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday in soomaaliya laga caawiyo yani waxyaabaha aada soomaaliya dowladdeeda ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa kamid a in soomaaliya laga qaado culanqabataynta waxaadna og tahay in dowladda ingiriisku ay tahay dowlad kamid ah golaha security councilka oo awood badanna kuleh soona diyaarin karta maaragtay resolution oo soomaaliya looga qaadi karo culanqabataynta hubka taasoo ah wax weyn oo yani soomaaliya dagaalkan ay al-shabaab kula jirto wax weyn ka qaban kara si ciidankeena loo hubeeyo loogana maarmo ciidanka afrikaanka ah ee nala jooga si ay u noqdaan dhalinyarada maarata soomaaliyeed ee militariga ee geesiyaasha ay u noqdaan ciidan ku hubeysan conventional weaponska hubka waaweyn ee sida wax walbo ay dowladii haysato haysan kara si ay u caabiyaan cadowgaas waxaa kaloo kamid a in soomaaliya laga caawiyo xagga dhaqaalaha dhismaha dowladnimada yani waxaad moodaa in dowladda ingiriisku ay daacadnimo weyn ay ka muujisay in dowladda soomaaliya ay caawinto xitaa waxaa ku jira communicayga in laga caawini doono frontlineka ciidamada ku jira xitaa inay caawinaad ka siin doonto tababaro marka waxaad moodaa lacag waxaad og tahay inay ayaan dhawed ugu baaqeen doraad maalintii hore ay is arkeen prime ministerka iyo madaxweynaha boqol milyan oo soomaaliya wax loogu qabto marka waxaad moodaa dowladda ingiriiska inay tahay dowlad doonaysa in shacabka soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyed wax weyn la qabato marka sidee baa loo fasiran karaa ama dowladda soomaaliya ay uga faa'iidaysan karaysaa kaalmada iyo taageerada ay ingiriisku ku yaboohday inagoo og in markanaynan ahayn markii ugu horreysay oo dowlado reer galbeed ah ay sidan oo kale sameeyaan oo ay taageero u muujiyaan dowladda federaaliga ee soomaaliya runahaanti dowladaha reer galbeedka badanaa wax waa ballan qaadaan laakiin dowladda ingiriiska waxaa moodaa more serious inay tahay oo sida ay maaragtay hadda ay wadahadal kula qaatay communicationkan lasoo saaray iyadoo aan aragnay wax badan ay soomaaliya la qabatay laakiin hadda aada moodo in wax badan weliba khaasatan ka qaadida cunaqabatayntu aad ay dowladdeena u danaynayso danna u ah ciidanka soomaaliyeed iyo sidii looga takhalusi lahaa shabaab oo mainly ay aad macnaa ay u focus kareeyaan dowladda soomaaliya madaxweynahaba xagga dhaqaalahana waayahanba waad ogey dowladda ingiriiska wax badan bay taraysay waxay ku faaneen inay yihiin dowladda ugu horeysa reer galbeed oo ka furata safaarad muqdisho waxaad moodaa in ben holderkena iyadoo ah oo united nation wixii dano oo soomaaliya uga xiran weliba hadda khaasatan inay caawinaad weyn naga siiso sida hubkalna looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubkalna looga qaadi lahaa marka dowladda ingiriiska way ka duwan tahay dowladaha kale waxaad moodaa waagii hore soomaaliya inay guulaysteen dowladda talyaaniga laakiin maanta uu uga firfircoon yahay ingiriiska waxalaqabadka soomaaliya caawinaadeeda iyo meel walba oo international affairs ama dhammaan dibadaha iyo meel bay ka caawineen marka dowladda ingiriiska waxaan dhihi karaa iyadoo halkana ay joogaan community aad u badan oo soomaaliyeed oo yacni saameyn ku leh local maarata meelaha councilada xildhibaanada oo iyaga laftigooda sameyn kara maaragtay pressure oo yani si dowladda soomaaliya ama shacabkeena soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa marka dowladda ingiriiska runta wax badan ayaa naga dhexeeya haddii yurub la yidhahdana shacabka ugu badan oo soomaaliyeed waxay joogaan u k marka danaha labada dowladood iyo labada shacab aad bay maarata isu quseeyaan lakin dowladda ingiriiska waxaad moodaa in dhexda ay u xiratay in soomaaliya ay soo kabato noqoto dowlad caadi ah u dhaqanta sida dowladaha kale xag military xag dhaqaale runtii waxaa naha dowlad natural resourceka aad ugu badan yahay hadday noqoto baroolka xoolaha kalluumaysiga natural resource kala badan marka ma nihin dad fakri ah oo natural resourcekan aad u badan yahay laakiin political stability ayaa naga maqan degenaansha siyaasadeed taana waxaad moodaad inay soo noqonayso madaxweynahana aad moodid inuu aad maarata focus u saaray in soomaaliya normal kusoo noqoto waa gartay aad ba umahadsan tahay dhinaca kale qodobada shirka warmultiyeedka ay dhinacyadu soo saareen waxaa ka mid ahayd in soomaaliya laga taageero horumarinta arrimaha bini-aadanimada iyo sidii u adkeysiga cimilada ay qayb uga qaadan lahayd hadda waxaynu ognahay in soomaaliya ay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca cimilada ay ka mid tahay jirto abaaro soo laalaabtay daadad isxixiga hadda hadda wadanka ka dhacaya sidee bay dowladda ingiriiska arrimahaasi ay uga taageeri kartaa dowladda soomaaliya
run ahaantii waxayba ku baaqeen in ay in advance ay lacag bixin doonaan dhowr milyan laakiin ilaa hadda inta noola badan qaaday boqol milyan tahay mideeda kale arrimahan musiibadan roobabka iyo maaragtay ilino ay la timid inay tahay wax naga naga tanweyn anagoo dowladda hadda soo kabanaysanahay oo kasoo kabanaysa civil war ayaa haddana dhibaatadan yacni musiibadan aad u weyn aanan xamiili karna meel walba soomaaliya kamid ah laakiin dowladda ingiriiska waxay diyaar u tahay in wax badan ka qabato wax alla wixii karaankeeda ah wayna u ballan qaatay dowladda soomaaliyeed waxaana ka garataa inay u heelan yihiin in soomaaliya wax la qabtaan sida ay wufdigeena u qaabileen sida madaxweyneha u qaabileen sida ay mar walba u garab taagan yihiin marka waxaan filaha in wax badan ay nagala qaban doonaan arrimahan hadda musiibada iska dhacday ee naturalka ilaahay xaggiisa ka timid ilaahay naga maaragtay dulqaada ee marka ma moodayo in maaragtay dowladda ingiriiska ay wax ran doonto sidaan ku arkayno waayo aniga laftigeyga aad baan ugu dhadhawaa sida ayaamahan ay isu qaabilaayeen oo wafdiga waan u dhadhawaaba iyo siday maaragtay iskula falgaleen dowladda ingiriiska iyo dowladdeena marka waxaa iiga muuqatay inay tahay dowlad diyaar u ah inay soomaaliya wax la qabato marka loo eego yurubta kale waxaad moodaa inay iyagu uga horreeyaan xitaa talyaanigii waddanka gumaystaba ha noqdeen inay iyagu uga horreeyaan wax la qabadka soomaaliya arrintanna qoobabkan iyo dhibaatooyinkan musiibooyinkan dhacanna waxaan u malaynaya in wax badan nagala qaban doona hadii ala yidhaha ugu dambeyn waxaad ka dhawaajisay oo dowladda soomaaliyana ay xusuldub ugu jirtay in cunqabateynta hubka saaran laga qaado caalamkuna si ayuu uga gaabinaya arrintaasi uga labalabeynaya marka sidee bay kula muuqataa in dowladda soomaaliya xilligan ay u qalanto in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran wadanka oo muddo aada u fara badanna ay saarnayd ingiriiskuse kaalin inteleg ayuu ka geysan karaa mase kuu muuqdaa in hadda uu usoo jeesanayo dhegeysiga codsiga dowladda soomaaliya
run ahaantii wax badan soomaaliya waa laga cagajiiday in laga qaado hubkaas cunaqabateynta hubka laakiin hadda waxaad moodaa in diyaar loo yahay waayo waxyaaba badan oo la yidhi iska hagaajiya ayaa jiray oo muddadan sanadkii wada ugu dambeeyey xitaa waxaan moodaya in sanadka lasoo dhaafay laga qaadi doono laakiin sanad kale ayaa lagu daray laakiin intaana pointiyo waxyaaba waxaa la yidhi waxaas waxaas qabta waxaad moodaa inay wada qabteen marka waxaan umalaynaa fadhiga dambe ee waktiga soo socda sanadka hadduu dhamaado in soomaaliya laga qaadi doono hadday ugu rajo fiican tahay inna laga qaado after soddon sano ka bacdi in haddana laga qaado haddaan hubka cunaqabadayntana laga qaadina yacni soomaaliya haddii la yidhahdo had ka guulaysato shabaabka ma guulaysan karto waayo ciidankeena oo aanan helin hubkii loo baahnaa ee dowladaha yani cunaqabataynta saaran ay ku hubaysan yihiin sida diyaarado ericobtero hubka waaweyn conventionalka haddaynan helin ciidankeena weligii baahidiisu kama baxaayo ina afrikaanka joogaan ilan iyagaa hubka waaweyn haysta marka waa inaa laga qaada waana ugu dhowda hadda ingiriiskana waa u heelan yahay inuu soomaaliya ka caawiyo united nationkana uu geeyo maadaama benholderkeena uu yahay inna laga qaado marka rajadeena waa boqolkiiba yani aad bay u sarreysaa inna laga qaado this time sanadkan in laga qaadi doono rajada ugu weynna waa waa hadday taallaa
waagaag dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa maxamed nuur kalimow oo ah falanqeeyo degana dalka ingiriiska u warramaya jamaal axmed cismaan isla arrimahaas ayaynu ku jirnay haddaba hal abuurnimada wax soo saarka cunnada ayaa yarayn karta gaajada malaayiin qof sida ay sheegtay ee dowladda britain oo martigelisay shirmadaxeedkan caalamiga ah ee lagaga hadlayo haqabeelka cuntada dadka arrimahana ka aragtida duwan ayaa waxa ay sheegeen in diiradda la saarayo tiknolojiyaddu ay tahay iskandhatir waxa dhabta ah ee keena cuntayarida sinaan la-aanta sii kordhaysa iyo weliba faqriga henry rijwell ayaa warbixintana ka soo diray magaalada london waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay sida xun u saamaysay cuntoyarida inka badan lix boqol oo kun oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda kadib markii robo mihigaan ah ay sababeen daadad badan maalmihii lasoo dhaafay ay ka dayeen deegaanadooda fatahaadaha ayaa imaanaya sanad kadib markii soomaaliya ay ka dhacday abaartii ugu darneyd muddo afartan sano ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah wafdiga ka qaybgalaya shirkaas kunaanta cunnada adduunka ee isniinta ka furmay magaalada london martigeliyaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain rishi sunak ayaa sheegay in abaabulka maaliyadda caalamiga iyo iskaashi uu yahay si loo dhaqaajiyo hal abuurka yareyn doona haqabeelka cunnada
in la sameeyo cilmi baaris hersare ah oo ku saabsan bariiska u adkaysan kara fatahaadaha qamadiga u adkaysan kara cudurrada iyo waxyaabo kale oo badan hal abuurkani ayaa gaari doona malaayiin guud ahaan dalalka ugu saboolsan adduunka in la sameeyo cilmi baaris heer sare ah oo ku saabsan bariiska u adkaysan kara fatahaadaha qamadiga u adkaysan kara ee cudurrada iyo waxyaabo kale oo badan hal abuurka ayaa gaari doona malaayiin guud ahaan dalalka ugu saboolsan sunak waxa uu sheegay in isbeddelka cimilada iska horimaadyada wixii ka dambeeyey covid sagaali toban iyo dullaanka ruushka ukraine ay yihiin waxa ugu weyn ee sababa cunyarada dunida hadda laakiin teknolojiyadda cusub ma soo afjari kartaa gaajada caalamka waa hal qalab oo ku jira sanduuq ayuu yidhi falanqeeya steve wiggins oo ka tirsan macadka horumarinta dibadda
aasaaska gaajada adduunka waa aasaaska faqriga faquuqa iyo dadka oo markaasi ku jira xaalado nugul oo aan caadi ahayn kuwani waa aasaaska gaajada taasina waa waxa ay tahay inaan diiradda u saarno dabcan waxaa jira horumar farsamo oo aan helno oo aan aad ugu faraxsannahay oo wax yar ka dhigaya wax fudud aasaaska gaajada adduunka waa aasaaska fakhriga faquuqidda iyo dadka uu ku jiro xaalad aada u nugul oo aan caadi ahayn kuwani waa aasaaska gaajada taasina waa waxa ay tahay inaan diiradda saarno dabcan waxaa jira horumaro farsamo oo aan helno oo aan aada ugu faraxsannahay kuwaas oo wax yar ka dhigaya wax fudud kuwaasi waxaa ka mid ah kuwa cusub sida waraabka tamarta qoraxda ku shaqeeya ee dalka maali oo kale ayuu yidhi wegins
marka haddii aad rabto inaad waraabsato beerahaada way sii fududaanaysaa adigoon lacag ku bixin shidaal si aad sidaas u samayso marka haddii aad rabto inaad biyo ku shubto beerahaaga way sii fududaanaysaa adigoona lacag ku bixin shidaal si aad sidaasi u samayso dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in diiradda la saarayo teknolojiyadda ay iska indhitarayso waxa ugu weyn ee keena haqabeelka cuntada technological solutions tend to focus on the supply side, so kind of you know new tech and um, for agriculture and supply chains and so on.
Halka teknolojiyadda waxa ay u muuqataa in diiradda ay saarayaan dhinacyada sahayda sidaas awgeed teknolojiyadda cusub ee beeraha iyo silsiladda sahaydaba iyo wixii la mid ah laakiin waxa aan dhab ahaan u baahannahay inaan samayno waa in aanu wax ka qabanno sinaan la-aanta ka dambaysa gaajadaasi waxaa suurtagal ah in waxa ugu fudud ee la sameeyo ay tahay in dadka la siiyo cunto ama in dadka la siiyo lacag oo ay cunto uga soo iibsadaan suuqada laftooda xalka teknolojiyaddu waxay u muuqdaan inay diiradda saarayaan dhinaca sahayda sidaasi aawadeed teknolojiyadda cusub ee beeraha iyo silsiladaha sahayda iyo wixii la mid ah laakiin waxa aan dhab ahaantii u baahannahay wax ay tahay inaan samayno inaan wax ka qabanno sinaan la-aanta ka dambaysa gaajadaas waxaa suuragal ah in waxa ugu fudud ee la sameeyo ay tahay in dadka la siiyo cunto ama in dadka la siiyo lacag ay ku iibsadaan cunto bannaanka shirka dibadbaxyaal taageersan filistiin waxa ay iftiimiyeen dhibaatooyinka bani-aadinimo ee sii kordhaya ee marinka gaza ka jira halkaas uu dagaalku halkeeyey qaramada midoobey ayaa ka digtay in sahayda cunnada iyo biyaha ay si aad ah u hooseyso iyadoo israel ay sii wado xadidnaanta shixnadaha gargaarka ee dhulkaas kadib weerarkii toddobadii oktoobar ay qaadeen dagaalyahanada xamaas
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu magaalada london ka soo diray wariyaha v o a henry ridwal haddaba shirkani muxuu uga dhigan yahay soomaaliya muxuuse kaga duwan yahay shirarkii hore ee soomaaliya loogu qabtay u k cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa su-aashaasi weliba kuwo kalaba weydiiyey cabdi cumar cali oo afalanqeeya ka faallooda arrimaha soomaaliya walaalhu shirkani saa ula socotaba wuxuu daba socdaa shirarkii soo bilowday alifkii labadii kun iyo labayo tobankii shirkii ugu horreeyey looga hadlayey soomaaliya sidii loo gaarsiin lahaa uga bixi kumeergaarka oo dowlad rasmiga u noqonay kadibna waxaa ku xigay shirar badan oo dhacay sida aad la socoto kii oo shirkii hadda aan dhihi karo ugu dambeeyey ayuu ahaa oo arrimaha soomaaliya sidii loo taageeri lahaa soomaaliya sidii dowlad wanaagga looga taageeri lahaa sidii maxay ahayde amniga looga taageeri lahaa sidii soomaaliya cagaheeda isugu taagi laheyd looga hadlay oo dowlado badan oo adduunka ilaa iyo afartan iyo shan dowladood ay kasoo qayb galeen kanna wuxuu ahaa maxay ahayde kii kale ee ku xigay ee isagana ahaa labaatankii bishii london conferency labaatankii maalintii labaatanka laba kun iyo labaatan iyo saddexda
shirarkii hore waynu imanayna laakiin ahmiyadda uu u lahaa shirkani maxaad odran kartaa soomaaliya way ahayd wallahi shirkani horta midda koowaad ahmiyadda uu lahaa waxay shirkan horta sidaad la socota wax soo wada qabanqaabiyey dowladda britain iyo imaaraadka iyo dowladda soomaaliya soo qabanqaabiyey waxaana looga hadlayey ciribtirka cunayarida oo maxaa ahayday oo geeska khaasatan soomaaliya laakiin shirkani muhiimadda ugu weyn oo lahaa waxay ahayd kulankii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya oo runtii ay ka soo baxday dowladdan britain inay taageerto oo boqol kun oo milyan ay ku taageerto soomaaliya oo dee soomaaliya saa la socotaba lacagaha badanaa waxaa loo marsiin jiray hay-adaha markan la rajaynayo in si toosa soomaaliya loogu gudbiyo looguna talagalay horumarinta maxay ahayde kaabayaasha dhaqaalaha waa tahay cabdi cumar dowladda britain ma ay sheegin inay lacagtan si toos ah ay soomaaliya gacanta ugu gelinayso sidaad sheegtayna maaha markii ugu horeysay britain ay soomaaliya shir u qabato waxa ka horreeyey sidaad adiguba iminka carabowday shirar hore oo shirkii new dealka uu ka mid ahaa laakiin maxaad islananaysaa kani waa kaga duwan yahay
wallahi haddee wuxuu kaga duwan yahay marka koowaad de ma jirin weli sidan oo kale lacag si toosoo loo ballan qaaday oo dowladda britain ay u ballan qaadee sida anagu hadda xodda aan ku hayno hoosena kolley in soomaaliya ay toos lacagtaa u gudbinayso ayaanu ayaanu rajaynaynaa waa runtaa waxa maxay ahayde si toos uga soo baxay dowladda britain ma jirto ilada lacagtaasi si toos waxaan ku shubaya akanka soomaalida laakiin sida la rajaynayo maadaama dowladihii dambe ee hadda markii laga baxay mukmeergaarka ilaa hadda dowladdu ay shaqo badan qabteen ood og tahay maxay ahayde deyn cajiskii in meel fiican laga gaaray oo december la rajaynayo deyntii in laga cafiyo soomaaliya maadaama soomaaliya waxyaabo badan oo lagu tijaabiyey kasoo baxday oo ay noqotay maxay ahayde dowladahoodii dowlada la aamini karo sidaa darteed waxaa laga yaabaa lacagtan saas ayaan runtii u rajaynaya lacagtan inay toos soomaaliya u aadi doonto wax badanoo lagu qaban doono lana musuqmaasuqi doono insha allah waa tahay inta badan shirarka waddamada africa loo qabto ballanqaadiyo ayaa yimaada soomaaliya waa ka mid ma is leedahay ballanqaadyadani way socon doonaan
wallaahi wixii jiro ilaahay baa garanayo oo annagu hadda ma garanayno ma dhihi karno waxaasaa dhici doono beri dambe iyo beriga ku xigo laakiin waxaad ujeeddaa in waxaan u jeednaa in adduunku uu u helan yahay soomaaliya de soomaaliyana de haddii ayada maxay ahayde la garab istaago oo macaawino lala garab istaago oo amni lala garab istaago oo taageero lala garab istaago de iyadu hadday wax qabsan wayso markaa dhibaatadu waxay kusoo noqonaysaa dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed laakiin waxaan rajaynaynaa hadda oo muuqataba oo cad dee adduunkii soomaaliya inuu maanta u helan yahay ouna garab taagan yahay inay soomaaliya horu socoto hadda wixii ka dambeeya waxaan isleeyahay soomaaliya haddii ay dhaqaaqi wayso waxaa ka mas-uula madaxda soomaaliyeed laakiin inta badan waxaa noo muuqato in adduunku garab taageen waa tahay xilliga kulankani kusoo beegmay saad ka warqabto daadad ayaa waddankii meelo badan fatahaad ku sameeyey dowladda iminka joogta al-shabaab ayay dagaal kula jirtaa in xilligan shirka la qabto saaad u aragtaa wallaahi waxyaabahaasi waxay ahayd waxyaabihii uu khudbadiisa kaga hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in ilaa toddobaatan meelood oo muhiima ay ka qabteen al-shabaab dowladduna ay ku guulaysatay wax badan la dagaalanka al-shabaab haddana ay sii wadaan waxa uu kalou ka hadlay runtii oo khudbadiisa ka mid ahayd saa ula socotaba fatahaadahan ku dhuftay soomaaliya oo iyo daadadkan dhibaatooyinka ba'an gaarsiiyey dadka soomaaliyeed iyo barakaca ee dadna ay ku dhinteen runtii madaxweynuhu si aada ugu nuuxnuucsaday wuuna ka hadlay because maadaama shirkan uu ahaa shir looga hadlayey dhibaatada maxay ahayde dhinaca cuntayarida iyo maxay ahayde abaaraha sidaa ayuu uga hadlay madaxweynuhu oo wuu faahfaahiyey runtiina waxaa ballanqaadyadan ayaa waxaa ka mid ahaaba waxyaabihii lagu soo dhaweeyey arrinka
wagaag dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa cabdi cumar cali oo ka faallooda arrimaha soomaaliya islamarkaana u warramayey wariyaha v o e qaaradda yurub cabdixaafid xawiil ismaaciil dhegeystayaal warbixinno kale iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan way noo soo socdaane haatan aynu ku wada nasanno dhinacii heesaha
xamil ballafar xasibka nasabka tirtiri xurmadu
wagaag dhegeystayaal mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay galab waana wanaagsan meel kastoo aad joogtaaba qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbin doonaa qodobbada idinku soo maqan ead ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shaka la xidhiidha magaalada hargeysa oo lagu soo gebagabeeyey shirweynaha isbeddelka cimilada iyo weliba saamaynta bulshada ee somalilan iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada qodob iyo laba ka mida wararka adduunka ugu waaweyn ah dalalka maraykanka iyo filibiin ayaa si wada jira roonda hawada iyo weliba badda baaha uga samaynaya koonfurta badda china c kaasoo imanaya howlgalkaasi weeyaane xilli labada dal ay kordhiyeen iskaashigooda xilli uu sii kordhayo dhaqdhaqaaqa shiina ee aagaasi ciidamada cirka ee filibiin ayaa maanta sheegay in diyaaradahooda ay ka qayb qaateen roondadaasi iyagoo si wada jira ay salaasadii shalay uga dhacay aaga batanis oo ku taala dacalka waqooyi ee dalkaasi filibiin islamarkaana keliya laba boqol oo kilomitir u jira taiwan oo iyadana ah jasiirada si iskeed isku maamusha oo uu shiinuhu sheegto inay ka mid tahay dhulkiisa roondadan oo soconaysa ilaa iyo khamiista ayay ka qayb qaadanayaan ciidamada badda ee maraykanka iyo weliba kuwa filibiin qaar ka mid ah maxaabiistii ayaa kooxda xamaas ku qabsadeen weeraradii ay israa'iil ku qaadeen bishii oktoobar aynu soo dhaafnay ayaa la filayaa in khamiista la sii daayo kadib heshiis ay dowladda qatar shaacisay oo sidoo kale ay ku jiro in ciidamada israa'iil ay hakiyaan weerarada ay ku wadaan qasa qatar ayaa sheegtay in xamaas ay sii dayn doonto konton qof oo isugu jira haween iyo caruur iyadoo israa'iilna ay sii dayn doonto haween iyo weliba caruur ugu xidhan xabsiyada heshiiska oo la shaaciyey wakhti hore maanta ayaa imanaya kadib muddo toddobaadya oo ay socdeen wadaxaajoodyo ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha qatar maraykanka iyo weliba masar sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda maraykanku sarkaalkaasi ayaa sidoo kale xusay in maxaabiista ay xamaasa sii daynayso la filayo inay ku jiraan dhowr qof oo u dhashay waddanka maraykanka dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan ah u diyaargarooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka ah v o a wagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay galabacana wanaagsan haatana hargeysa fadhigii maanta golaha guurtida somalilan ayaa waxaa hareeyay buuq iyo weliba sawaxana kadib markii guddidii gacanta ku haysay xeerka doorashooyinka ay codsadeen in muddo bil ah ay ku soo dhammaystiraan xeerarka doorashooyinka warka waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
fadhiga maanta golaha guurtida somalilan waxaa hadheeyey buuq kadib markii guddida loo saaray islamarkaana gacanta ku haysta xeerka doorashooyinka somalilan ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada somalilan ayay codsadeen in la siiyo muddo bilah oo ay xeerkaasi ku soo qabyo tiraan qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurtida ayaa ka biya diiday muddadaasi waxaana fadhiga golahu markaasi uu noqday sidan xildhibaan cumar nuur waaye oo ka mida golaha guurtida somalilan islamarkaana ka mid ahaa guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa sheegay in uu guddidaasi iska casilay oo uu ka baxay
xildhibaan cabdicasiis gaxnuug oo ka mida golaha guurta ee somalilan islamarkaana ka mida guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa ku dooday in xeerku uu yahay mid baaxad leh islamarkaana u baahan wakhti lagaga bogto xeerkan marka laba cishaan haynay laba cishaan haynay waxaan ku aragnay waxyaalo badan oo fiirsan oo u baahan in laga shaqeeyo dadka qaarna waxay u haystaan xeerkan in meeshay sameeyey cid gaara hawlo leegu fiiriyo ayaa dadka qaar u haystaan oo waad arkaysaa daliilaya waxa ka socda laakiin annagu xeerkan waxaan u haysanaa xeer qaran fiiri leeyahay marka qaran noqotana daba wax loo sameeyahay somaliland oo dhan baa u sameeya marka xeer la samaynayana waxaa lagu qiyaasaa muddo ilaa hal qarniya oo waa xeer in ballaaran baa lagu eegaa si cid waliba xuquuqdeedaa u eegato marka xeerkan labada gole waxaa loo sameeyey in ay check and balances ku sameeyaan oo marka dawla waa bini aadan bana kitaab maaha marka qoladaas golaha wakiilada wax soo sameeya guurtida hadee gobolka dambe xeerkanna waa xeer masiiriya wuxuu taabanaya qof kasta oo muwaatin oo bixiyaashiibu taabanayo wuxuu taabanaya guddigii deelashooyinka oo ah karso wuxuu taabanayaa ururradii siyaasadda asbaabtii qaranku taabanaya doorashadii madaxtooyada ku jirta marka waa xeer si ballaaran loo eegayo ayuu noqonaya dadka halkan moodaya in xeerkan loo soo sameeyey cid gaarana madaxweynuhu soo jeedintuu sameeyey ee odayaasha guddidaas xilqaamay ay u soo gudbiyeen madaxweyne wuxuu yidhi halla waafajiya shuruucda qaranka madaxweyne talada odayaasha haddii soo gudbiyey labada gole ayaa xeerka u sameeya waddanka wuxuu yidhi waajibaadka iyo dastuurgaa ka gudta shuruucda waddankana waafajiya marka wuxuu kasoo ururinaya waxa weeye in xeerkan insha allahu intii aragti waxaa ilaahow garashana aan ugu cadaamin baa eexnaan naga tegi intii garashadeeda ay tahay in aan saxno insha allahu tacaala dhinaca kale xildhibaan axmed maxamed xildhibaan axmed gacan oo ka tirsan golaha guurta ee somalilan ayaa ka hadlay xeerka isagoo eed u jeediyey shirguddoonka golaha meesha yaalla waa kii loo dhigay roobka waa kii la gooyey iyo tii lagu kala tegi iyadoo arrinkaa tahay baa beeli soo jeedisay ray waa lagu liibaana dalkii wuu ku degay nabad baa jirtay saddex boqol afar lix boqol oo inan baa galay buurta iyo xeerkaasaa lagu soo dejiyey xeerka marka waannu ka shaqaynaynaa idina xeer kasta inamada soo dejiya annana xeerkaannu meel marinaynaana leeskooga weli sidii bay labadii guddi isugu xidhayn arrintaasoo isagoo kaaso hagaaga mooyaane wax hagaagayaa ma jiraan tallaabo dhaqsale oo xun oo laga qaadana waydunu arki idinkaan indhihiinna ku arki doona xeerkaa wax walbana waa ku xidhan yihin xeerkiina waa la candedoolaya ummadda alena warro ummadda aleha ummadda xaggee xun ee aynu ka saarraabaa meesha yaalla yuu xumaynaya waa nasiib waa doorasho xusbiyaduna waa la dooranaya madaxweynahana waa la dooranaya anuukaan wax la doonayaa inuu helin iyo in kale wunuma hayo laakiin waxaan ka hadlayaa maslaxadda meesha taalla iyo dalka nabaddiisu waxay ku xidhantahy khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
isla wararka hargeysa intaynaan ka bixina dhegeystayaal waxaa magaalada hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha isbeddelka cimilada iyo weliba saameynta bulshada somalilan haddaba wasiirka deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa uga warantay khadar maxamed cakule shirkaasi iyadoo sheegtay in madaxweyne muuse biixi uu saxeixay siyaasadda isbeddelka cimilada ee somalilan waxaa number onku waxa weye baraarujinta dadka inay isbedeshay cimiladii oo noloshoodii oo dhan ay saamaysay oo weliba si la taaban karo ay u saamaysay markaynu nahay weliba somalilan ama aynu nahana intaad soomaaliga ku hadashaba si weyn ay u saamaysay markaa kan waa baraarujin inaanu mar walba sanad walba dadka aanu u sheegno in adduunyadii sidii hore aanay ahayn oonay ugu talagelayn in ay isbedeshay cimiladii dhammayd ay ku tiirsanayd noloshooda mar hadday isbedeshay de waa inaad adiga qudhaadna isbedeshaa oo aad la qabsataa marka ugu horeysa oo aad la qabsi samaysaa markan dambena waa inaad xoogaaga aad marka aad la qabsataad meeshii la qabsato waxa weeyaan haddana sideebaad maaragtay aad adiga qudhaada noloshaadi wax uga bedeli lahay waad la qabsatay haddana waa inaad wax ka bedeshaa noloshaad iyo si aad u noolayd si aad cimiladaa uga isbedesho ula qabsato ta saddexaadna waxa weeyaan waa in markaa in alaaliinta daneeyayaasha ah ee ka wada shaqaynaysaan waa inay si toosa oo isku duugniya oo midho dhara uga wada shaqeeya marka horta taasi shirku nuxurkiisu ahaa isbeddelka cimiladu waa arinta badan dadka badi aanay dadku dareensanayno xataa marka la sheegayana inta badan aan loo macnaynin sababta ugu weyn waxa weeyaan dad badan waxaa aaminsanyani maadaama diqowga hawada ama wasaqowga hawada wadamada warshadaha ka horumaray ay sabab u yihiin in isla iyaga un dhibaatadu ay ka kooban waxa weeye adduunyada in maanta dee dalal waaweyn baa jira oo horu maray oo adduunkan iyagu marka horeba dhibaatadan kowka ah inaguna haddaynu afrika nahay ama aynu geeska nahay aynu somalilan nahayna inagoo un dhibaatada weyn aan geysan oo aynu ku lahay boqolkiiba saddex malaa boqolkiiba saddex haddaad isu keengeyso afrika oo dhani afrika oo dhani boqolkiiba saddex weeyaan iyo waxyar aduwa three point eight ayay iyagu mas-uul ka yihiin bal caalamkii kale ka ahaa inay sideebay caalamkan ay hawadii ka baabi'iyeen ee wax walba ka baabi'iyeen ee maanta ay socoto weliba sidee uga soo kaban karayaan sidee u caawin karayaan dhaqaala la uruuriyey dhaqaalahaasi inay soo gaadho soo maaha oo dhaqaalahaasi dalalkii soo gaadho oo iyaga qudhoodu dalalkina kusii shaqeeyaan ha talabaadna waxa weeyaan waar maanta dhirtu wata hawadu way isbedeshay xoog bay carbonka ugu jiraan hawada carbon dioxide waadiga arkay inagu qaybteenu ka nahay waa dhirgoynta xulaysta xaddhaafka ah aynu ku karsanayno wax baahideedu jirto weeyaan welina way socotaa marka inaynu nagu qudheenu caqli la nimaadno oo aynu waar waatan sidanay tahay dhirti waatan xaalufka geedkuna geedka oxygenka adiga kuu safaynaya haddii aad xaalufinayso ma geed dal kale beertay baa kuu safaynaya kuma safaynaya geeddeeda kenya waa taasoo kuwayta kay saarantay kulaylka iyadaana iyada u saamaynta ugu weyn ku yeelanay ha ku yeelatee laakiin malaayiin dhirayday beeraan ha ku afseed gareeya
marka la eego markaa wasiir tusaale ahaan dadka waa la baraarujiyey dhibaatadii way dareemeen tallaabada labaad ee laqaadad waxaa kusoo dhacaya in badan bay shukri baan daray iyadoo qof ahaan kelideeda iyadoo kandhalayda oo maaragtay urada wadanigaa ka mida iyadoo siyaasiyadaho wasiir muddo halkankaa intaba u dadaalaysay deegaankii marka ta muhiimka waxaa leeyay sharcigii iyo xeerarkii inay noqdaan kuwa deegaankii jawaab ka bixinaya marka taa aada usoo qaadana way ku jirtay maanta maanta xoog bay ugu jirtay waayo sharcigu waa ka kuhagaya marka sharciga lagu shaqeeyo ee qof kasta u hogaansamo wixii wuu isbedelaya laakiin hadduu qofkiiba sharciga aanu qabanayn oo uu ka dulboodayo dee waa mushkilad ama aanu aqoonsanaynba u yaqaan waraaqo la qortay laakiin waxa weyan dadkeena faham la-aan laakiin ina iyagu qudhoodu ay fahmaan waar waxaana sii jiri maayaan annaga dadkan agekan imaka ilaa afartan jirku waxay ka yaroo dhan waxay la kulmayaan dhibaato aada u fara badan haddaanay u diyaar garoobin oonay imika wax ka qaban dhalinyaro ee wixii aad la iman lahaydeen aad kan ku contribute garayn lahaydeen ee aad ku kaabi lahaydeen baa laydinka doonaya siyaasad nooceeya ayaa xukuumaddii ka leedahay inkastoon maqalnay in madaxweynuhu dhawaan saxeexay siyaasadii siyaasadii bal haddaad sharaxdo arrintaa uu madaxweynuhu saxeexay waa siyaasadda isbeddelka cimilada marka waxay ka dhigan tahay somalilan way ka go-an tahay xukuumaddeedii in lala qabsado howlahan ka dhalanaya dhibaatooyinka soo kordhaya absolutely sababtoo hadee markhaataynu ahayn labadii kun iyo shan iyo tobankii lix iyo tobankii toddobiyo tobankii saddex sanadood isku xigmeen abaaree nagu dhicin inay inaga go-an tahay oo xukuumaddana ka go-antahay dad ahaana inaga go-naato weeye inaynu ku dhaqano bolisiga inaynu ku dhaqano siyaasadda siyaasaddu waxay hagaysaa intaasoo wasaaradood oo mid walba developmentka ka shaqayso oo horumarka ka shaqayso inay isticmaalaan oo markaad horumarkii ka shaqaynayso ila waa horumarkii khayraadkaad wadaaye inaad halkan kalena ka kaabayso
wasiirka deegaanka ee somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare oo magaalada hargeysa ugu warramaysay khadar maxamed cakule halka dhegeystayaal weliad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a markana ku soo dhowaada xubintii doodda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in amniga magaalada muqdisho uu soo hagaagayo sidaa awgeedna ay muhiim tahay in la furo waddooyinka xidhan si looga jawaabo codsiyada ka imanaya dadweynaha wuxuuna maamulka gobolka banaadir faray inay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgalaan haddaba marka la eego siday iminka tahay xaaladda magaalada muqdisho ma la joogaa wakhtigii la furi lahaa waddooyinka dhagxaanta lagu gooyey ee magaalada waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya brofesor daqare bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa sheekh nuur sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheenna waxaan u malayn in la joogo wakhtigii magaalada muqdisho jidadka dhagxaha yaalaan la nadiifin lahaa oo dowladdu ay leebaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqiyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo runtii anu gobolka banaadir waa kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo xitaa xildhibaan kaloo degaan baan kasoo noqday degmaan kasoo shaqeeyey waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaayo jaziira ama dhinacaayo ay tahay warsheekh ama dhinacaayo daynile ama dhinacaayo ekas control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa ekas control balcad ekas control afgooyo marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan waxaan hubaa ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyey labada kun iyo muxuu ahay toddobadii sideed ilaa tobankii la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan firi laga dhiga jidadka jidadka oo la furo amniga ka qayb qabanaysa waa qodob koobaad midda kale loo baahan waxay tahay yani organikadii dowladeed ee muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso in shaqooyinkaa la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba boqol ugu kalsan haween nuur bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantahay barsuur dakhare qof walba dee aragti buu iska leeyahay laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada muqdisho waxa weyn baa ka horeeya arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran waddanka waxaa ka jira qalalaaso isfaham daraa jirta dhinaca amniga hay-adaha ammaanka iyo bulshada soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira qilad aad u weyn ciladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ay la timaado dee waddooyinka in la furo ma suurtageli karto waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya marka inta isfaham rasmiya iyo qorshe rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto waxaan ognahay walaal nimankan al-shabaab la yidhaahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero dad bay ku taagan yihiin waayo lix iyo toban sano iyo shan iyo toban sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen caasimadda mayna joogeen qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxaa jirta marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha ammaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay-adaha dowladda iyo shacabka iyo bulshada dhexmara ilaa uu ka imaanayo waxay ila tahay inayna suurtogeli karin waddooyinka in la furo brofesor daqare waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay nuur adiga sidee kula tahay in waddooyinka lagu furi karo anu waxaa ku soobaynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama waddo la xiray dunida meel ay nabad ka sugteen ma jirto sidoo kale xamar wax ay ku soo kordhisay ma jirto anu waxaan aaminsanahay angal kalan taagan anugu oo ah dhagxaha oo la furaa waxaa imaan kara amniga imaan kara horey baan u sababeeyey waxaan u baahannahay iyadoo muxuu ahay iskoosyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontaroolada laga soo gala magaaladu xamar shalay ma dhalan xamar way jiri jirtay challengiguna mar kasta wuu jiray amni daradu bilaadanka la socota weliba ayaad isdhadhaanto anu waxaa isleeyahay haddii professional kale oo kaga habboon in dhagax meel la dhigo waxa weeye waa inay dowladdu raadisa dhaguxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda waa amni daro dhaguxuu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya dhaguxu wuxuu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagax in la dhigo waxyaaba fara badan buu iyo wax uu celiyana ma jirto marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto sidii hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoose in loo laabto anu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo kornay amniga muqdisho inay sidaa tahan aaminsanahay nuur maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin wakhtigii waddooyinka la furi lahaa waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa waddooyinka waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha ee dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan sababka ugu weyn ee meesha yaallaa wuxuu tahay horta wada shaqayni ma jirtaa wey wada shaqayni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin oo jadboontiga uu soo maray aan la ogaan karin oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee garas baanleey iyo gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareeraysan oo darafyada magaalada ku yaalla markuu soo gala aan la ogaan karin oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin hidisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisayba joogaan waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynaya inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqayni meeshay jirin taas weeyaan waxaynu joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo brofesor daqare xasan kaafi xalku waa aad buu u sahlan yahay xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto booliis badan baa magaalada jooga militari badan buu dalku leeyahy waxan waa casimad intelligency bay dowladdu leedahay dhagax ma aha booliisna maaha militarina maaha intelligencyna maaha guddoomiye degmana maaha guddoomiye waaxana maaha guddoomiye gobolna maaha tale qeybeed maaha dhagax waa dhagax waa asilmadoorsha waa dhibaato meesha taagan dowladdu waxaan uga baahannahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga soomaaliyeed inay ka faa'idaysto amniga sugto waana soo sahal aad bay sahal u tahay dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqalada ku ah dhaqaalaha ee meel laga maralalayahay ee gaadiidkii dhibaataynaya ee aan isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriirnaanta magaalada magaalada oo isku furan konton iyo afarteeda isgoys iyo intaasoo mataqaana luuq ama jidacado isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaara leedahay degmo kasta ay booliis gaara leedahay waxaanad leeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaya dhaqaalaha sugmaya adeeg bixintaa bilaabmaysa iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay haye nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay horta amniga sugiddiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xagjirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey oo bulshada soomaaliyeed communitygii ay qaybo ka mid a ay haystaan weli waxaan ognahay dhallinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyey oo iyagii in sidii diyaaradihii darooliska u qarxayabaa wadanka jooga way haddaan maanta lagu horteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqayn karaan aan la abuurinna de dhallinyaradana intii la kharday oo fikir khardan lagu soo shubay maanta sida darooliskii iyagii gantaal noqday oo meel walba gelaya dee seexan loogu helaya xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dowladda iyo hay-aduhu ammaanku kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqayna ay timaado intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadey
aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xasan kaafi qoysto inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacadda galabta iyo wararka ayaynu haatan dhegeystayaal maraynaaye aynu mar kale dibu jalleecno aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
degeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka ah tan iyo kulantay dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo